galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin talaadaha bisha mayn waa lix iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaa hujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dotcom idaacadda galabtana waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya daare cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a al-shabaab oo weerar ku qaaday deegaan u dhow magaalada mandheera ee dalka kenya xalay muddo labada saac iyo bar ayaa tuula la yidhaahdo cumar jilacow ayaa waxaa soo weeraray waxaa soo weerareen dad la filanaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab jiefka meesha oo magaciisa la dhahayay deeqow cabdi marka kadibna xaafadiisa ayay ugu imaadeen wayna toogteen
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan qarax ka dhacay magaalada qansax dheere magaalada bartankeedoo ka dhacay qaraxa maqaayid laga kahooyo subaxii ciidan staff dad mas-uuliyiin ahoo degmada ku-xigeenada magaalada ah iyo staafkoogaa lala eegtay bardadiiba laba saac oo subaxnimo
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka maraykanka trump oo difaacay in uu xog xasaasiya la wadaagay mas-uuliyiinta ruushka taasi oo ay cambaareeyeen siyaasiyiinta waddankan waxaa kaloon idin haynaa qodobo dhowr ah oo dooda gaaban ay ka mid tahay hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida
dowladda kenya ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan maamulka mandheera lagu dilay weerar ay xalay al-shabaab ku qaadeen tuulada cumar jilacow oo u dhow magaalada mandheera booliiska gobolka ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaas uu ku dhintay deeqow cabey oo ahaa caaqilka tuulada cumar jilacow mas-uuliyiintu waxa ay beeniyeen inay jiraan xubno ka tirsan booliiska oo la afduubay waxa ayna sheegeen inuu socdo howlgal ay ku daba joogaan dadka ka dambeeya falkaasi weerarka ah
la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka macmaster iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka madaxweyne trump ayaa waxa ay beeniyeen warar ay baahiyeen qaar ka mida warbaahinta oo sheegay in madaxweyne trump uu siiyey xog sir ah oo muhiima saraakiil ruush ah oo ku soo booqatay aqalka cad isaga oo ugu warramayay wariyaasha bannaanka aqalka cad ayuu macmaster sheegay in warkaasi oo markiisii horeeto ay faafisay jariidada washington post uu yahay mid been abuura xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson oo isna goobjoog ka ahaa kulanka tobankii bishan may ka dhacay xarunta aqalka cadda oo dhex maray trump iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo muhiima oo ku saabsanaa khatarta argixisada balse madaxweynuhu uusan sir bixin
wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka suuriya ayaa waxa uu beenteeyey eedeymaha maraykanka ee sheegaya in dowladda suuriya ay samayso dilal wadareedyo lagula kaco maxaabiista ku jira xabsiyada kuwaasi oo la sheegay in jirdillo isugu jira gubniin iyo dilalba loogu sameeyo meelo qarsoodi ah oo ka baxsan magaalada dimashik wakaaladda wararka ee sanah ee dowladdu ay maamusho ayaa soo xiganaysa wasiirka oo sheegay in eedeymaha maraykanka ay yihiin kuwa ay ka soo xigteen hollywoodka oo ay yihiin wax aan sal iyo raadba lahayn wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay isniintii in in ka badan konton maxabuus ah lagu dilay sidneya xabsi lagu magacaabo oo ku yaala deegaanka dimashik aan ka fogeyn taasi oo lagu eedeeyey dowladda bashaar al asad in ay sameeyeen iyaga oo markaasi ka qarinayay meesha falkaasi loogu geysta dadkaasina dadka deegaanka si looga baaqsado caddeemo loo helo dilitaanka ay u geysanayso dowladda dad shacaba saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ee dhinaca bariga dhexena waxa ay sheegeen in dowladda suuriya ay ku sii hoos quustay marka la eego niyadjabka shacabka iyaga oo dhinaca kaleetana caawinaad ka helaya dowladaha ruushka iyo iiraan kuwaasi oo ah laba dowladood oo aad u taageera madaxweyne asad dowladdiisa muddada lixda sano ah kacdoonka dagaalka ee ka dhanka uu ku socdo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo talaado ah uu ka yeesho shir albaabadu ay u xiran yihiin tijaabadii ugu dambeysay ee gantaal ee ay samaysay kuuriyada waqooyi golaha ayaa hore waxa uu cambaaraya falkaasi uguna hanjaba dalkaasi in lagu soo rogi doono cunuqabateyn cusub golaha ammaanka ayaa shalayto waxa uu muujiyey inuu diyaar u yahay in tallaabo uu ka qaato dalka kuuriyada waqooyi uuna ugu baaqay in uu joojiyo dhammaanba tijaabooyinka nukleerka ah hadal qoraala uu loo dhan yahay oo dalka shiinuhu uu taageeray ayaa goluhu walaac uu kaga muujiyey gantaalkii uu riday dalka kuuriyada waqooyi axaddii oo ku dhacay badda jabaan kuna socday xawaaro dhammaa toddoba boqol iyo siddeetan iyo toddoba kilomiter madaxweynaha kuuriyada koonfureed muunje ayaa sheegay in ergooyin gaara uu kala dirayo dalalka dunida taasi oo ujeeddada laga leeyahana ay tahay in lagu sii xoojiyo xiriirada dalkaasi uu la wadaago dalalka dunida tijaabada kadib ra-isul wasaaraha jabaan shenso abe ayaa isna maanta waxa uu sheegay in tijaabadaasi ay tahay mid aan la aqbali karin khatar weynna ku ah jaban iyo maraykanka
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda sida warkaba aad ku maqlayseen maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar waxa ay ku qaadeen deegaanka cumar jilicow oo ku dhow magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaana halkaasi ay ku dileen caaqilkii magaaladaasi oo lagu magacaabi jiray deeqow cabey haddaba wariyaha v o eda ee magaalada gaarisa maxamed faarax shire ayaa waxa uu la xiriiray sulaymaan rashiid oo ah taliyaha booliiska ee mandheera xalay muddo labada saac iyo bar muddo labada saac iyo iyo bar ah ayaa tuula ka tagay mandheera oo la yidhaahdo cumar jilacow ayaa waxaa soo weerartay waxaa soo weerareen dad la filanaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab chiefka meesha oo magaciisa la dhahayay deeqow cabey marka kadibna xaafadiisa ayay ugu imaadeen wayna toogteen halkiibuuna ku nasbaxay waa tahay warar kale waxay sheegayaan in meeshaas dadka lagu afduubta iyada ma jirtaa wax la afduubay wax dhaawac ah iyo cid kale oo wax gaartay ma jirto waa tahay hadda maxaad ka yeelaysaan idinka ka dowlad ahaan weerarkaasi lagu qaaday deegaanka cumar jilocow waa ay kusoo noqonoqonaysa dhacdooyinka noocan oo kale hays howlgal baa ka socdaa lagu raadinayo dadkii weerarka asaga fuliyey marka hadda arrinta aan halka ka wadno waa howlgalkaas waa tahay marka yaa tuunsan tihiin kasakoo al-shabaab ma dhici kartaa in gudaha dhibaatadan ay tahay in gudaha dalka dad dhibaatooyin ka wada ay jiraan oo dhacdadan mar walba al-shabaab keliya aad ku tiirinaysaan balse ay gudaha arrintan ay ka jirto inkastoo aan kuwa ku tiirinayno laakiin baaritaankaan sheegi doonaa baaritaanka kuma koobnaanayo maalin iyo laba iyo saddex kuma koobnaanayo arrinta dhabta e waxaa sheegi waxaa waxaa waxaa waxaa waxaa sheegi doonaa baaritaanka la wado ayaa ayaa ayaa noo cadaynaya idinka diyaargarow nooceeda ugu jiraysaan xilligii bisha rabadaanka soo socoto dhacdooyinka noocan oo kalena waa xilliga ay al-shabaab ku sameeyaan weerarada noocan oo kale ah celwa aqmaado hore waxbaa ka dhacay marka diyaargarowgiina ka waran diyaargarowga naga waa aada u horeya ebel horena diyaar waan ahayn waa iska howl argagixiso adduunka oo dhan bay taa ka dhacaysaa new york bay ka dhacaysaa dawladaha qawada badan bay ka dhacaysaa waxa iska yar waaye inkastoo xanuun ay leedahay marka diyaargarowga naga wuu jiray waana sii dir diyaargaroobeyna waa tahay maxay maxaa maxaad isdhihi lahayd dadweynaha iminka waa looga baahan yahay xilligan oo fariin oo is leedahay gudda ammaanka way idin kala qayb qaadan karaan dadweynaha horta waan u tacsiinaynaa midda hore midda labaadna waan u tacsiinaynaa waana waana waana ka xanuunsanaynaa waana la xanuunsanaynaa midda labaad waxaan rabnaa inay xiriir ay la yeeshaan ciidamada nabad sugidda oo mar walba wixii maaragta falka ayada ku dhaqanahayo ay ay securityda ay la soo xiriiraan waa tahay saleban ugu dambeyntii misdhihi lahayd ciidamada amniga iyo shacabka gobolka xiriir fiican baa ka dhexeeya indhawaalid waxaa jirtay in inta badan shacabku hadday warbixin idin keeni lahaayeen ay idinka qudhigeena ka cabsoonayaan shicibka aad baan iskugu fiicannahay mana kala fogin waxyaalo badan oo shicibka aan aan maaragtay nala howlgaleen baa jirta oon ku guulaysanay aad baan iskugu dhownahay shacabkanaga hasha keliya jirto waxa waaye meeshii hadda waxaanoo kale uu ka dhacay waa horta waa meel xuduud ka saaran xuduudka aan filanayna nimanka ayaga inay kasoo galeen network lama leh oo isgaadsiinteeda way xun tahay intaa unbaa maaragta ay ay ay soo gudbin waayeen un laga yaaba inay ka dhacdo waxyaala saas oo kale laakiin had iyo jeer dadweynaha waan ka xadidnaa howlgalkana waa iskula jirnaa
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waa tahay ibraahimow suleymaan rashiid oo ah taliyaha booliiska mandheere intaasi haddaan kaga gudubno waraysigiisaasi wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa inala socodsiinayay halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington wararka ka imaanaya magaalada qansax dheer ee gobolka baaya ayaa sheegay in qarax maanta uu ka dhacay halkaasi waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in qaraxaasi loola dan lahaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta degmada falastiin axmed iimaan ayaa qaraxaasi waxa ay ka wareystay guddoomiyaha degmada qansax dheere isaaq cabdi maxamuud okay waa mahadsan tahay magaalada bartankeedu ka dhacay qaraxa maqaayid laga gaxooyo subaxii ciidan staff dad mas-uuliyiin ahoo degmada ku-xigeenada magaalada ah iyo staffkooga lala eegtay barqadiiba laba saac oo subaxnimo iyo ama sideedii sida loo yaqaan wuu dhacay qaraxa khasaaro badan oo dhaawac buu geystay laakiin ilaa isa haddaan hadda wax dhintay ma leh marka n guddoomiye ku-xigeenada ama mas-uuliyiinta aad sheegtay ma waxa ay joogeen maqaayadda ayay fadhiyeen maqaayaday fadhiyeen haa maqaayaday fadhiyeen ayaga iyo kuwii staafka oo la socday ba lala egtay bahalku kolba habeen halay habeennimadii yaa lagu diyaariyaan umalaynaya meesha sandaqada gabadha maqaayada ku shadatay marka habeenkii aa ku diyaariyeen baan umalaynayaa subaxii markay fadhiisteen ayaa ayaa loo loo taabtay kolba inuu kii gacanta ramuudka ahaa iyo dhinaca qaab kaloo loo isticmaalayan annaga ma naqaan laakiin laba saacad bay ahayd saasaan qaraxna ku dhacay laakiin wax meeshii ku qurbaxayna ma jiraan marka meeqa qofaa ku dhaawacantay dhaawaca waa toddoba qof guud ahaan waa toddoba qof laba qof mas-uuliyiinta guddoomiye ku-xigeenada magaalada weeyaan shanna waa staafkii ayaga la socday laakiin dad shicib oo wax ku gaareen ma aysan jirin
marka ma jirtaa dad loo qabtay qaraxaasi ama lala xiriirinayo ilaa iyo saadan baaris baan ku wadnaa dadkii booliiska iyo iyo iyo nabad sugudii magaalada ku mashquulsan baaristooga laakiin ilaa iyo saadan wax loo qabtay ma jiraan marka magaalada qansax dheere haddii aad sawir naga siiso ilaa iyo imse kilomitire shabaabku u jiraan waase magaalo noocee ah magaalada qansax dheere dee horta gobolka bay bayna ka tirsan tahay annaga sagaashan kilomitr bayna noo jirtaa gobolka bay magaalada degmada baydabo waa magaalo go-doon ah sida laga warhayo muddo dheer laba iyo toban laba kun laba iyo tobankii ilaa iyo saacadan wada hadlayno kuwii shabaabka oo awal jooga ayaa laga xoreeyey ilaa iyo saacadan go-doon bay ku jirtaa magaaladu ilaa iyo shan iyo labaatan kilomitr shan iyo toban inta udhahayso meel fadhiisamo ay ku leeyihiin adowga haggiisa ay ma jiraan laakiin de meel magaalada hadda ciidanka tuulooyinka xereeraheenana way fiican tahay way fiican yihiin oo aaday weeyaan waa la controlaya ciidan baa jooga oo koonfur galbeed ah iyo iyo ciidamo amisom ah marka hadda haddii magaaladu ay go-doon tahay ma ciidamo etoobiyaan ahaa jira oo magaalada ku jira ciidamo etoobiyaan ahoo laakiin mandidka ku joogaa jira mandidkaas amisom ku shaqeeyaha jooga iyo ciidamo oo koonfur galbeed ah laakiin ciidan kaloo military soomaaliyeed ama joogo waxaana la jooga ciidankii koonfur galbeed iyo ciidamada amisom oo etoobiya ah waxaa la sheegay in ciidamada etoobiya ay isgaarsiinta magaalada gooyeen markii uu qaraxu dhacay ma jirtaa
maya ayaga ma gooynin isgaarsiinta laakiin waa la jaray ciidanka iyo maamulka ayaa ayaa gooyey sababta loo gooyana waxay tahay qaraxyada waxaa ku xiran sida laga warhayo telefoona loo isticmaalayaa telefoona ku xiran marka isgaarsiinta hadday iishadan tahay meeshii wax kaloo laga qaban karo ma aysi jirin saa darteeda loo gooyey baaristii markii la dhameeyana waa lasoo fasahay saas un weeyaan ma aha ayaga ma goynin marka haddii magaaladu ay go-doon tahay tusaale ahaan dadka ku dhaawacmoo kale xagee lagu daaweynaya oo cisbitaal iyo dawo looga helayaa
haddii daawac jiro oo noocaas waxaan horta meesha dhakhaatiir oo xoogaa ayaa jooga iyo imsida ayaa ka furan wixii laga wax laga qaban karana halkan waa wax loo sameynaya adeegii waxa looga sameynaya wixii kaloo aan waxba laga qaban karin diyaarada waxbaa loo dalbaa waxaa loo qaadaa baydhabo ama muqdisho wax ka sokeeya oo dhakhaatiir oo dhakhtar ah wax lagu qaban karana male kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada qasax dheere isaaq cabdi maxamuud ah oo u warramayey falastiin axmed iimaan
waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan mid ka mida mas-uuliyiinta somalilan ayaa dhintay kadib markii uu daad qaaday baabuurkii uu la socday shalay waxaana shilkaasi ka badbaaday wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada somalilan cabdirasaaq waaberi rooble iyo abuukar xasan guuleed oo ah guddoomiyaha degmada xariirad ee gobolka selale ka tirsan somalilan waxaana ku geeriyooday shilkaasi sida la sheegay guddoomiyahaasi haddaba wasiirka ayaa wariyaha v o e da haashim cumar good uga waramay sida daadku uu u qaaday iyo goobta uu roobku ka helayba
horta roobku markaan qulunjeed socno lagu bilaabay waxaa loo sii soconay dhinacaa iyo xariirad ilaa siinaana tegeyni roob maxiigaanu ahaa dixda markaa la qaaday waa dix sac waraabis la yidhaahdo waa bool sukadeeday ku taallaa markaa waa isla kulanna un daadka soo dhacay iyo dooxa luuqaan dooxaan marayni isagoo dawoolihiisi taagu buu raba kulmoo dabeedna af wala buulada gaadhigii gaadhiga imse qof baad ku saarnaydeen afar qof baan ku saaray darawalka iyo maayarka geeriyooday allah yarxam iyo mataqaana iyo askarigayga ila socday aniga maayarka ku geeriyooday wuxuu ahaa maayarkii degmada xariirad maayarkii degmada xariirad buu ahaa abubakar xasan guuleed maydkiisa goormaa lasoo helay maydkiisa waxaa lasoo helay maqribkii reer boom baa gurmaday oo soo helay yani meel halka uu ka qaaday meel dhow kilomitr xagga daadku u socda ka xigta ayuu ka soo helay waktigaa daadku idin helay qiyaastii saacaddu imseed ayuu ahayd shalay waxay ahayd saddexda iyo barkii ilaa afar jiroo ku qiyaasi karaa deegaanka xariirad ilaa boon iyo intii u dhaxaysa saylac siday roobabku uga deen
roobabka higaanaha ka da-ay wax khasaaro oo kale oo deegaanadaasi ay u geysteen roobabkaasi mahiigaanadii ma jiraan waxaa la ii sheegayaa inuu xoolo badan qaaday xoolaha halkuu ku qaaday markaa ma daadadkaa qaaday dooxale annaga la qaaday oo kale waxa la ii sheegayay maayarka oo wuxuu ii sheegayay inuu geled la qaaday oo la qaaday geela laba awr buu ii sheegayay mayn waxyeello kale oo laloo sheegay ilaa hadda ma hayno waxaan xoolaha yar iyo waxa u qaaday ahayn iyo khatarta annaga nagu dhacday aanan ahayn roobkuna dee ilaa imikada noreeyadu way dul taalaayoo wuu irmaan yahay roobab waaweyn baana intaan la filayaana wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee somalilan cabdirasaaq waa beri rooble oo aan ka waraysanaynay daadkii ku helay shalay deegaanka degmada boon oo uu ku geeriyooday guddoomiyihii degmada xariirad xaashim sheekh cumar good v o a boorama
galab wanaagsan mar kale v o a washington ayaad nagala socotaan dhegaystayaal haatana war deg dega oo na soo gaaraya ayaa waxa uu sheegayaa in deegaanka libooyo kenya ee xuduudda dalkaasi kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan gobolka jubbada hoose in qarax uu goordhow ka dhacay waxaana haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o e da maxamed faarax shire bal maxamed ugu horreyntii soo dhowo waa ku salaamayaa sidee wax u dhaceen
zahra inta la ogyahay afar qof ayaa ku geeriyootay qarax lala beegsaday gaari dad rayid ay saarnaayeen oo kasoo safrayay magaalada libooy una soo socday degmada dhadaab wararka waxay sheegayaan in gaarigaasi qaraxaasi uu ahaa mid uu ku istaagay labada meeshaasina uu sii yaalay waa gartay marka afarta qof maadaama deegaankaas xuduudda uu ka dhow yahay ma soomaali bay ahaayeen mase kenyaan ayay ahaayeen intaa ka warqabtid
dhammaan dadkaasi waxay ahayd dad soomaali ah oo deegaan ahaana kasoo jeeda gobolkani waqooyiga bari waxay ahaayeen dad degmada tani gaarisah iyo libooya dadka degan gaarigana wuxuu ahaa gaari rayid ah oo haween iyo caruur iyo waxaa saarnaa inta la ogyahay rag marka dadkaasi waxayan dad deegaanka kasoo jeeda oo soomaali ah marka gaariga gaari rakaabo dadkaas u kiraysnaa miyuu ahaa oo dad kala duwan ay saarnaayeen mase hal qoyso ama hal dad ahaa saarnaa
gaarigu dad ehel ah oo familial ahaa wuxuuna kasoo safrayay magaalada liboy gaarisa ayuuna usoo socday sida wararka dadka ehelka inula hadalnay noo sheegayaan wuxuuna ahaa gaari si private ah qoyskaasi ay ulahaayeen waa garta dowladda kenya ilaa iyo haatan cid ka hadasha ma jirtaa gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee kenya ee deegaankaas uu hoos tago
daqiiqadihii lasoo dhaafay ayuu warkan na soo gaaray oo qaraxan u dhacay taliyaasha ciidanka booliiska ee deegaankaas oo la hadlay dhammaantood waxay kusoo gaabsadeen in keliya iminka kusii socdaan halka dhacdadu ay ka dhacday kadibna ay saxaafadda la hadli doonaan balse iminka dadka deegaanka iyo dadka aan la hadlay dhammaan waxay ii xaqiijinayaan afartaasi qof inay gaarigaasi ku dhimatay afartaan ay ahaayeen dadkii saarnaa keliya ay ka badbaadeen caruur waa garta marka afarta qof rag iyo dumar waxay isugu jireen ilmo inkastoo ay ku jireen saa ii sheegta xaqiiqatan elaayo iminka lama hayo dhacdadu iminka marka idaacadda soo gelaysay horteed ayay dhacday halka dhacdadu ka dhacday oo ah dhulka xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto xiriirka ayaa aada u adag dadku inta badanna waxay kuu sheegayaan in ay ay cabsi fara badan ka qabaan in tirada dhabta ay kuu sheegaan balse waxaa xaqiiq ah in afartaasi qof ay dhinteen waa tahay waxaad ii sheegtay in qaraxan uu ka dhashay wax dhulka horey loogu sii aasay marka ma jirtaa xataa cid ciidamada xuduudda ku sugan ee dhinacaasi libooyo jooga ay daba joogaan amaba laga qabtay deegaanka meesha wax ay ka dhaceen meel ku dhow
walow iminka ciidanku halkaasi kusii socdo oo aagga la xiray oo ciidamada ka yimid deegaanka cabdisugow dhamajaale iyo dhankan kale libooyo ilaa dhajabuul ay ka imaadeen ay iminka kusoo qulqulayeen halkaasi waxaa warar aan aada loo sii hubin ay sheegayaan in daqiiqad ka hore marka gaarigan intuusan qarxin gaari kaleo ciidamada booliiska ay lahaayeen halkaas uu marayay uu maray dabcanna dadka qaar ay waxay ku sheegayaan in beegsiga gaarigaasi uu ahaa mid si kama u dhacay oo lala maaganaa ciidamada booliiska halkaasi marayay waa gartay waayadanba xuduudahaasi way xirnaayeen ciidamo fara badan ayaa joogay marka bal maxaad dib nooga xasuusin kartaa xaaladda xuduudda maalmihii lasoo dhaafay sida ahayd haddaad wax ka og tahay
ilaa iyo xad xuduudda kenya iyo soomaaliya dhacdooyinka noocan oo kale ah waxay ahaayeen kuwa mar walba la filayey dhacdo u dambeysay waa midda haddaynu warinaynay ee deegaanka mandheera ka dhaceysay isla deegaanka ceelwaq waa isbuucii lasoo dhaafay iyadoo sidoo kale weerar ayaa loo geystay qaar ka tirsanaa dadka xoogooda maasho dhagaxa qoto laakiin dhankan countiga gaarisa dhacdooyinku waxay ahaayeen kuwo hoos u dhac laga dareemayey marka laga reebo deegaanka haluuqa oo dhacdooyin isxixiga ay ka dhacayeen balse waxaad moodaa in iminka ay dib usoo bilaamayso dhacdan iyadoo isbuucii lasoo dhaafay gaari ciidamada laanta canshuur aruurinta dalkani kenya la sheegay in qarax lala beegsaday walow markii dambe la sheegay in uu ahaa mid ka dhashay gaariga gudihiisa oo motoorkii uu noqday mid qarxay dhacdooyinkaasi waxay hayeen kuwa isxigoo ka dhacaya guud ahaan gobolkani aad baad u mahadsan tahay wariyaha v o eda maxamed faarax shira ayuu kaasi ahaa oo magaalada gaarisa ee waqooyi bari kenya khadka telefoonka si toos ugu jiray qarax goordhow ka dhacay deegaanka liboy kenya ee dalka kenya ee xuduudda soomaaliya kala qaybiya iyo kenya ku yaala
wararka ay qorayaan qaar ka mida warbaahinta maraykanka ayaa sheegaya in madaxweyne trump uu wafdigii ruushka ahaa ee dhowaantan uu kula kulmay aqalka cad uu siiyey xog sira oo ku saabsan kooxda daacish madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goordhoweed bartiisa twitterka ku beeniyey inuu xog la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof iyo safiirka waddankaasi ee washington kadib markii uu la kulmay toddobaadkii hore waxaa warbixintan uga diyaariyay oo soo jeedinaya xuseen barre aadan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne donald trump ayaa si toosa u beeniyey wararka sheegaya in madaxweyne trump uu sir siiyey ruushka mak master oo kulankaasi goobjoog u ahaa ayaa sheegay in aanay jirin wax macluumaad ah oo sir ah oo uu madaxweynuhu la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka iyo wafdigii la socday la taliyaha madaxweynaha ayaa war been abuura ku tilmaamay warkan oo lagu daabacay wargeyska caanka ah ee washington post
warkan soo baxay waa mid been abuura madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushiya waxay ka wada hadleen arrimo badan oo halis ku ah labada dal oo ay ka mid tahay amniga duuradaha marnaba ma jirin wax wararahoo dhinaca sirdoonka ah oo laysu soo qaaday madaxweynuhuna kama hadal wax la xidhiira howlgallada militari ee qarsoodiga ah waxaanu goobjoog ka ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mana aha in la soo xigto ilo wareedyo aan heybtooda la ogeyn anigu goobjoog ayaan u ahaa siday wax u dhaceen xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson oo shirkaasi joogay ayaa taageeray hadalka la taliyaha amniga qaranka laakiin qoraal uu barta twitterka soo dhigay madaxweyne trump saaka aroortii ayuu ku sheegay in uu madaxweyne ahaan uu rabay in uu ruushka la wadaago kulan si cad hore loogu sii qorsheeyey isagoo xusay in ay ka wada hadleen wafdiga ruushka arrimo ay ka mid yihiin argagixisada iyo nabadgelyada diyaaradaha rayidka ah madaxweyne trump ayaa intaasi raaciyey in uu rabay in uu ruushka sii kordhiyo dagaalka ay kula jiraan isis afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa iyaduna warkan ku tilmaantay mid been abuur ah oo aanay waxba ka jirin wargeyska washington post ayaa qoray in trump uu u muuqday nin ku faanaya warar sir ah oo sheegaya halis ku soo aadan duulimaadyada rayidka ah sidoo kale wargeyska kale ee the new york times ayaa qoray in macluumaadkaasi sirta ah aanay xitaa waxba ka ogeyn qaar badan oo ka mid ah xafiisyada dowladda maraykanka ee ay khusayso iyadoo xogtaasi ay ahayd mid si toosa loola wadaagay madaxweynaha maraykanka xogtan ayaa lagu tilmaamay mid xasaasi ah labada wargeys ayaa qoray in falkan uu ku kacay madaxweynuhu uu halis gelin karo mid ka mid a ilaha laga helo wararka daacish iyo guud ahaan qaabka xogtaasi loo helo madaxweynaha maraykanka ayaa xaq u leh in uu xogta sirta ah daboolka ka qaadi karo taasi oo macnaheedu yahay in haddiiba uu madaxweynuhu uu sir bixiyey aanay wax sharci darro ahayn arrintaasi laakiin khubarada sirdoonka ee wargeysyadan ay waraysteen ayaa sheegay in xogta ay u badan tahay in laga helay dal ay maraykanka xulufo dhow yihiin taasoo suurtagal ah in ay dhaawac arrintani soo gaarsiiso xidhiirka iyo wada shaqaynta labada dal wakaaladda dhexe ee sirdoonka maraykanka ee c i e da iyo wakaaladda amniga qaranka ee n s a ayaa labaduba ka gaabsaday in ay wax faallaa ka bixiyaan warkan
waa hagaaga warbixintaasina waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilan halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington waa tahay ibraahimow markana dadka iyo annagaba aan ka yaranasanno dhinaca wararka iyo barnaamijyada ka baxaya idaacadda haatanna cod dabacsan cabdirasaaq gaadoco iyo mid ka mid a heesihiisa nagula nasta
waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o e washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada aan idin hayno waxaa ka mida dooda gaaban iyo umuuraha maraykanka ah hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa
dowladda kenya ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan maamulka mandheeraah ee gobolka waqooyi bari ee kenya lagu dilay weerar xalay al-shabaab ay ku qaadeen deegaankaasi oo cumar jilicow oo u dhow magaalada mandheera booliiska gobolka ayaa sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay deeqow cabay oo ahaa caaqilka deegaanka ama tuulada cumar jilicow dhinaca kalena afar qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay deegaanka liboyo ee xuduudda kenya iyo soomaaliya afarta qof ayaa la sheegay inay ahaayeen dad ehela oo wada saarnaa baabuur waxaana la sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay walxa dhulka horey loogu sii aasay la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka macmaster iyo xubno kaleeto oo ka tirsan maamulka madaxweyne trump ayaa beeniyey warar ay baahiyeen qaar ka mida warbaahinta uu sheegayay in madaxweyne trump uu siiyey xog sira oo muhiima saraakiil ruusha oo ku soo booqatay aqalka cad isaga oo ugu warramayay wariyaasha bannaanka aqalka cad ayuu macmaster sheegay in warkaasi oo markiisii horeeto ay faafisay jariidadda washington post uu yahay mid been abuur ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson oo isna goobjoog ka ahaa kulanka tobankii bishan may xarunta aqalka cad ku dhex maray trump iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka wuxuu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo muhiima oo ku saabsanaa khatarta argixisada balse madaxweynaha uusan bixin wax sira
wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya ayaa beenteeyey eedeymaha maraykanka ee sheegaya in dowladda suuriya ay samaysay dalal wadareedyo lagula kacay dad maxaabiisa kuwaasoo la sheegay in jirdilo gubis ay ka mid tahay loogu geysta meel bannaanka ka ah magaalada caasimada dimashiq wakaaladda wararka ee dalkaasi ee sana ayaa waxa ay sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa wasiir dowladda ka tirsan in eedeymaha maraykanka ay yihiin kuwa ay kasoo xigteen hollywoodka oo aysan ahayn wax sal iyo raadle wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay isniintii in konton in ka badan maxaabiis dad ah lagu dilay sandenaya oo ah xabsi ku yaala dalkaasi gaar ahaana magaalada caasimada bannaankeeda taasi oo lagu eedeeyay dowladda bashaar al asad in ay ka dambeeyeen iyaga oo markaasina qarinayay dilalka dadkaasi ay u geysteen
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan umuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkii hore shaqada keliya madaxii hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka ee f b i james comy madaxweynaha oo maalmo kadib wax laga weydiiyey sababta uu u eriyey ayaa sheegay in master comy aanu shaqo wacan hay-adda ka qabanin
sababtu waxay ahayd isagu shaqo wanaagsan ma qabanaynin si fudud shaqo wanaagsan ma uunan qabanaynin laakiin sababtaas kooban ee madaxweyne trump ma ahayn ta dhabta ah ee master comy shaqada laga eriyey waxaa jiray dhowr sababood oo afhayeennada aqalka cad iyo madaxweyne trump naftiisuba ay sheegeen sida uu sharxaya cabdikhayr soofe oo ku sugan magaalada colombus ee gobolka ohio waxaad walaa mahadsan tahay sababtii hore ee markii hore ay qeexeen ki afhayeennada aqalka cad ay ku macneeyeen waxay ahayd tala ka timid wasaaradda cadaaladda xeeralyaha guud iyo ku-xogeenkiisu ay ku taliyeen in maamul cusub iyo hoggaan cusub loo sameeyo hay-addan hase ahaatee madaxweynaha ayaa waraysi bixiyey maalinka xigay oo isagu hadalkii hadal ka duwan sheegay oo yidhi aniga ayaa go-aansaday mar walbana shaqada waan ka eryi lahaa marka tiibaha xoogaa waxay keentay jaha wareer oo dadkii u qaateen soo tii aqalka cad markii hore wakiil afhayeenadii ay sheegeen in taladii xereelyaha guud ka timid iyo ku-xogeenkiisa lagu eriyey marka taasaa xoogaa jahawareer keentay waxaana arrinka sii murjiyey xere ilaalyaha guud oo isagu kal hore ka laabtay in uusan haba yaraatee arrin baaritaan ahoo ay waday hay-adda f b i da oo la xiriirta kulug lahaanshihii ruushka looga shakiyey inuu khashkhashaad ka geystay doorashadii wadanka ka dhacday mar haddii xereelyaha guud ee cusub uu daacad u yahay madaxweynaha waxa la baarayana ama laga yaabo in la baarana madaxweynaha iyo dowladduba ay ku lug yeelato isagu wuxuu yidhi haba yaraatee waan ka baxay mar haddii uu sidaas horey u yidhi sidee ayuu warqad usoo qori karaa talo ah oo ninkii baarida baaristaas guudba madaxa ka ahaa shaqada looga ereeyo taasaa xoogaa jahwareera keentay marka arrinkaas arrin buuq aho taagan oo ilaa hadeer aada loo hadalhayo weeyaan markii haddaba master comi shaqada laga fadhiisiiyey dhammaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga iyo tiro yaroo ka mida jamhuuriga ayaa si adag uga hor yimid tallaabadaasna ku sheegay mid wiiqaysa baadhistii ay hay-adda f b i-du ku haysay faragelintii la sheegay in laga yaabo in dowladda ruushku ay ku samaysay doorashada maraykanka paul ryan waa mas-uulka ugu sarreeya koongareeska maraykanka waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga muxuu haddaba isagu ka yidhi eryaddii master comi waa kan xareed maax oo shahaadada b h d ga ka diyaariya jaamacadda southern illinois waa mahadsantaa walaalkiis paul ryan sidaa idaacadaha guud uga hadlaya waxaan aaminsanahay inuu maalin isagoo ohio jooga uu ka hadlay ousana wax weyn oo hadda saasi kasii dhihin laakiin sida idaacadaha iyo guud ahaan dadka ka hadla uga hadlaan waxay leeyihiin waxuu ka aamusan yahay ma uu rabo inuu saas ugu sii faro sii fogaado sababtoo ah shaqada in laga ceeriya ninkan aysan ahayn wax ay dadka shacabka ka ganacsan yihiin paul ryan maadaama uu yahay hogaamiyihii baarlamaanka asee mas-uuliyadda koowaad waxa waaye inuu ilaaliyo muxuu ahay aqlibiyadda republicaanku ku haystaan baarlamaanka hoose aqalka hoose so isaga mas-uuliyaddiisu weyn intaa weeye marka wax badan oo hadda saaso oo la sheegi karo oo kasii yiri ma jirto waxaa dadka inta badan ugaaba inuu ka gaabsanaayo oo uu ka dhuudhuumanayo inuu si toosa u wajaho sababtaa mana rabo inuu donald trump madaxweynaha si toosa uga hor yimaado mana rabo in had uu si toosa ula safto ay taasu saameyn ku yeelato aqlibadda ay ku haystaan aqalka hoose sababta siaad og tahay laba kun iyo sideedda doorashaa dhacaysa doorashadaasna waxay keenaysaa in oo haddii madaxweynuhu ay sumcaddiisu hoos u dhacdo oo dadku ka soo horjeestaan inay suurtagal tahay ama u badan tahaba inay ku guuldaraystaan republikaanka ama xisbiga jamhuuriga ku guuldaraysto doorashada sidee ayay haddaba xubnaha xisbiga dimuqraadigu arrintan ula tacaaleen horta mid in la ogaada waayo dimuqraadigu hadda aqal congreskana waa awoodda waxaa haysta republikaanka madaxweynihina awoodda waxaa haysta republikaanka marka waa xisbi laga laga laga cod badan yahay awoodoodu waa yartaa laakiin ayaku waa runtii aad bay uga qayliyeen waxay dhaheen arrintan in la baaro waayo oo madax madaxweynuhu wuxuu sameeyey xadgudub inuu shaqo ka ceeliyo qof asaga baaritaan ku waday oo arrintan russia inay saameyn ku lahayd doorashada ayuu ninkaanu baarayay marka dimuqraadda aad bay qaylo u samaynayaan qayb badanna waxay eeg u samaynayaan waa ogyihiin inaysan hadda suurtagal ahayn hadalkooda inay cid u dhegaysato aysan cidna dhegaysanay hadalkooda lakin waxay u samaynayaan dee inay shacabka kiciyaan oo ay isu diyaari doorashada waa isu diyaarin doorashada soo socota dimuqraadda wax badan waxay energy ku bixinayaan ama waktigooda gelinayaan inay ayaka taageerayaashooda oo aad ugu kacsan madaxweynaha inay yacni raali geliyaan oo ay tusaan inay la dagaalayaan oo ay ninkan kasoo horjeedaan oy mucaaradsan yihiin labo in arrintan ninkan maalin walba oo madaxweynaha buu ku furan yahay waxay sii siyaa siyaadinaysaa fursadda ah in laba kun iyo sideed iyo tobanka dimuqraadigu kusoo noqdaan ina in aqlibiyadda aqalka ay sanadka iyo ay la wareegaan iyo howskaba intii uu socday buuqa shaqakeeriyada master comi taasoo dadka siyaasadda falanqeeya ay ka hadlayeen inay sax tahay iyo in kale ayaa madaxweyne trump uu fariin ku soo qoray bartiisa twitterka fariintan ayaa madaxweynuhu uga digay master comi inuu faafiyo hadallo dhex maray habeen ay casho wada cuneen madaxweynaha ayaana ku hanjabay inay jiri doonto cajaladda duubay haddaba cajaladdan maxaa ka runa mar kale cabdikhayr soofe maxamedow lama oga wax ka run ah sababtoo ah markii la weydiiyey macajalad baa jirta hadalka digniinta ahee dadkii ay la fajaceen markuu madaxweynuhu yidhi waxay dadku u qaateen in lagaba yaabo madaxweynaha qudhiisa inuu duubay cajalad waayo ha iska jiro haddii uu damco inuu cajalad hayo cajaladana wuxuu geliyey hadal aan maxaa la yidhahdaa xigasho camal ah oo uu mugdi geliyey hadal maldahan ah marka waa arrin ayadana buuqaa sii siyaadisay oo loo qaatay in ma comi baa duubay oo ninkan f b i da agaasimaha ka ahaa mise madaxweynaha laftigiisaa duubay midka run ah marka lama oga laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxay damqisay boog horey usii jirtay oo cajalad la duubay iyo digniin waxaa jira wax la yihahdo witness intimidation waayo arrinkani arrin halkaas ku haraya maaha oo oo macnaheedu yahay inaad u hanjabto qof laga yaabo markhaati inuu yahay waxaa lagu macnayn karaa in is-hor istaag cadaaladeed kusoo noqoto madaxweyneha marka waxa laakiin nasiib wanaaga waxa weeyaan buuqan hada sii socdo laakiin gunaanadkiisu laba arrimood baa xaqiiq ah baaristii hay-addani waday inkastoo ninkii madaxa ka ahaa hadda meesha laga eriyey mid halkaa ku hakanaysa maaha way sii wadi doonaan midda labaadna waxa weeye hay-adaha garsoorka ka madaxa banaan hay-adda fulinta iyo iyo aqalka maxaa leedahay qaybta sharci dejinta labaduba si aada u dhow ayay arrinkan ugu kuurgalayaan oo laleeyahay macajalad baa duubteen marka su-aashaasi way sii socon doontaa laakiin hadda wax ka run ah iyo wax ka beena midnana lama oga waa arrin arrin maldahan weeyaan iyadoo arrinta shaqakeryadda koomi ay baryahan aad warbaahinta u haysatay ayaa maalintii shalay ahayd waxaa soo baxay war isaguna u eg in toddobaadyada soo socda uu warbaahinta haysan doono kaas oo ah in madaxweyne trump uu wafdi ruusha oo toddobaadka hore aqalka cad kula kulmay uu la wadaagay sir weyn oo ku saabsan ururka isis taas oo aan loogu talagelin inaanay ogaanin wax ka baxsan tiro yar oo madaxda maraykanka ka mid ah dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay dood kulul oo ka dhalatay markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu shaqadii keriyey agaasimihii f b i-da james comi intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdisandheere iyo barnaamijkaasi amuuraha maraykankana intaasi haddaan kaga gudubna haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaabanna waxaanu ku eegaynaa shalay ayaa guud ahaan soomaaliya waxaa looga dabaaldegay maalinta dhallinyarada oo ku beeganayd markii ay saddex iyo toban dhallinyaro ay aasaaseen ururkii s y l oo kaalin weyn oo mugla ka soo qaatay sidii dalka looga xurayn lahaa gumaystihii xilligaasi haddaba dhallinyarada maanta ma qaadan karaan door hogaamineed oo la mida t s y l waa xubinta ay ku saabsan tahay doodeenna gaaban waxaana ka qaybgelaya maxamed deeq axmed jimcaale iyo weliba axmed weli abuukar oo labaduba ka mida dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho aan ku hormaro maxamed deeq haye dhallinyaradu ma qaadan karaan door hogaamineed oo la mida t s y l horta waxaan ka warqabnaa dhalinta maanta jirta iyo tii hore in farqi weyn u dhexeeyo saan u leynaa dhalinta maanta jirta waxyaabaha saameyn kara oo hadirta negativeka ku ah waxaa ka mid ah laba qodob horta kow waxaa ka mid ah qabiil dhalinta maanta jirta waxaa kala qoqaba waxay tahay qabiil iyo dantii guud oo laga hormariyay midda gaar ahaaneed waayo hadda waxaa arkaysaa dhalintii waxay noqotay midada lagu adeegto xumaanta loo adeegsado s y l markii la jirtay waxaan ogeyn dhalinyaro saafiyah oo isku timid oo wadci gumaysta waddanka ugu haystay markaas waxay sabab u ahaayeen in waddankii ay ka suubiyaan horumar u keenaan gumaystihii ka bixiyaan fikir fiicanna ay la yimaadeen laakiin dhalinta maanta jirta aad waxay u liitaan nin walba oo xumaanta adeegsada wax walba oo suubiyana waxaa sabab u ah dhalintii waa midi lagu adeegsado waddankeena wuxuu burbursan yahay muddo labaatan iyo toddoba sana wax lagu adeeganayo xumaanta subiyana waa dhalinyaro marka aniga waxaan qabaa waxyaabaha soo socda wixii hadda ka dambeeyay haddii natan uu gaarsiiyo dhalintaas waxay u baahan tahay in loo suubiyo waxa la yidhaahdo rebuilding oo ayaga laftigoodii intay midoobaan isku yimaadaan waxay qaadanaysaa aan qabaa anay tahay fikir wakti dheer siday isugu imaan lahaayeen ee waddankan nabadiisii iyo waxtarkiisi u keeni lahaayaan qabaa anigaantaasaan qabaa waa mahadsan tahay maxamed deeq haye axmed weli sidoo kale waxaa u aqbaliyeeya dhalinyada soomaaliyeed sababdii shalay ku aadaneed maalinka dhalinyada soomaaliyeed haddaan su-aasha u gudbo runtii waxaa jira fursad weyn oo dhalinyada isbedel ku keeni karaan marka laga fiiriyo maanta dadka soomaaliya demographically numberka ugu badan boqolkiiba todobaatan in ku dhow waa dhalinyaro oo ayaga ah dadka aqlabiyadda maanta wadanka ayaga ah da-da ah sidoo kale maanta aqoonta iyo cilmiga iyo horumarka iyo wadanka nolosha ka jirta dhanka waxbarashada iyo caafimaadka dhammaan adeegyada bulshada waxaa gacanta ku haya wadawaarada dhalinyaro ah iyo dumarba sidoo kale soomaalida waxay ku mahmahdaa maskax madax madow ayaa maa ku haray oo caqligii berigii cerada laga raadi jiray maanta madax madow ayuu ku jiraa dhallinyarada soomaalida marka hadday fahmaan cududaas iyo tiradaas iyo aqoonta iyo maanta bulshada ay lafdhabar u yihiin runtii isbedel waa la keeni karaa fursadaasna waa jirtaa dii waxay u baahan tahay dhalinyaro isku duuban oo hami soomaaliyadnimo iyo da-wa duniyadna oo u istaagto waddanka inay wax ka qabato sidii odaga s y l oo u istaageen ayagana waddankii isbedel uga keeneen waa mahadsantaha maxamed deeq dhalinyarada hadda soomaaliya tusaale ahaan xaggee ka bilaabi karaan ma bilaabi karaan halgan hadda ayagoo ayagoo nabad iyo ka shaqeynaya dowladnimo horta aada u mahadsan tahay saaxiibkiina aada u mahadsan yahay mahmaada saaxiibkay oo ahay dhalinta madax madooba xukuma hadda soomaaliya waxaa moodaa inay ka gudubtay oo hadda wax wax u taliya ay noqdeen oday waana saaxa toddobaatan iyo shan boqolkiiba dhalinyaro waay laakiin dhalinyaradii ayaa maskax ahaan loo adeegsaday waxaad dareemaysaa in ayagii ay kala qoqoban yihiin because waxaa arkaysa ururo iyo meelo kale ku biireen haddii ayaga ay ka soo baxaan waxaas waa midoobi karaan yes falastiin ha laakiin ayagii yaaba kala xiran awooddoodiyaan u muuqan qofka markii awooddiisii u muuqato ayuu wax qaban karaa waa jirtaa kii hadda maanta wax suubinaya isbaaro dhiganaya waa dhalinyaro kii wax dila waa dhalinyaro wax riibaya waa dhalinyaro dhalintii wax baratayna waxa haysata shaqa la-aan laakiin haddii ayagii isku yimaadaan oo ay daacad ka tahay sidii s w l ma waxaa loo dabaaldegay shalay waa sax shan iyo tobankii may waa sax dhalinyaray ahayd laakiin dhalinta maanta jirta kuwii kale ma gaari karaan maalmaha soo socda aniga waxay ila tahay inaysan ahayn because hadda wax walba oo dhacayaa aliya aqoontii dhalinyaradii way leeyihiin waa sax laakiin waxay noqdeen maroodiga duulka ku jiroo kale dhalintii noqotay xoogiido awoodoodii iyo waxoodiyaan u muuqan because waxaa arkaysa dhalintii wax soo baratay laftigoodiiya maantay hadday intay isku yimaadaan waryiraa maxaa naga go-an saan kuu sheegay odaga magacaada xagga u fadhiya asagiyaa ku adeeganaya dhalintiina waxay noqotay masaartii wax lagu goynaya noqota marka laakiin waa laga yaaba long time inay dhalinta inta isku timaado sidii s wa l intu ilaahay ku duwo inay isku yimaadaan ay wax qabsadaan boqolkiiba toddobaatan shan waa dhalinyara wadankii ayagiiyana maanta awooddoodii u muuqan lakiin aniga waxaan qabaa hadday isku yimaadaan wakti badanna ay qaadato in hadda kala qoqobkan uu ku jiro ay ka baxdaan qabaa aniga waa madsanta haya axmed weli
runtii horta waxa waaye markii la isbedel hala sameeyo ama dal sidii soomaaliya oo kalea burbura hala badbaadiyo waxa waaye caqabadaha jiri kara horta aaday u badan yihiin runtii dhalinyarada qaar dhibaatada qaybtaa waa jiraan laakiin marka loo fiiriyo nambarka dhibanayaasha ama nambarka arrinta aan dhibaatada wax ku lahayn wax isu dhow maaha boqol kiiba sagaashan iyo shan dadka dhalinyarada soomaaliyeed oo dad nolosha la halgamaya qaar waxbaranaya qaar waxbaraya qaar shaqeynaya taariikhda markaan dib u raacnan isbedeladii hidgar oo dhan dhalinyarada sabab u ahayd haddaan aad soo qaadano nabi maxamed alai salaam diintiisa markuu risaalada keenay oo ah maanta horumarkaa dawladda ka jira waxa baysku ah dadkii la shaqeeyey oo la dadaalay dhalinyara ay ahaayeen dhammaantood oo adduunka meeshan gaarsiy soomaaliya xornimadeedii dadka keenay oo maanta waxa lagu daaqaayo oo soomaalidu saaxayso keenay iswaal waxaa sagax toban dhalad ah aqoonta maanta jirtaa ma jirin berigaas dad kusaan uma iskuma aqoonin dal kusaan ma ahayn gumaysiyaa haysay haddana saas ay tahay keliya waxay lahaayeen hadaf cad marka maanta dhalinyada somaaliya hadaf cad yeelato waxaan qabaa runtii inay nabad iska dhaaf mid soomaaliya keliya mid nabad oo adduunka o dhan ay keeni karaan runtii dhalinyada soomaalida waa ku baraarugsan yihiin way dadaalayaan haddaba magaalada xamar ama soomaaliya qaybaheeda dhan kusoo wareegto waxaad dareemaysaa maanta meel kastoo aad tagto waxaa marti looyahay waa dhalinyara dadka shaqada wada ama taagan ama wax kala wada ama taliya ama maskaxda haye waa dhalinyara laga yaaba inaysan xukunka dawliga ama xukuumada kale gobolada ka jira aysan saameyn ku lahayn weyn laakiin marka la firi nolosha caadiga hada waddanka soomaaliya waa ogtahay dawladdu service badan u bixiso serviceka waxa wada waxa waaye waa bulshada ayadaa iswada dhammaan marka adeegyada bulshada ka dhex jira dhaqaaqyada bulshada oo dhan markaa fiiriso waxa wada waa dhalinyarada xarumaha waxbarashada tagto adeegyada tagto waxaan qiyaastaaya mar aan dheerayn dhalinyarada soomaaliya dareemi doonaan awooddaas leeyihiin iyo xoogooda isbedel la taaban karo oo kii s o l aan ka yarayn waa mahadsan tahay axmed weli haye haye maxamed deeq waa sax saaxiibkii axmed waxaa moodaa inaan isku dhownahay waxay hadda doodeenu ahayd ani ka muuqatay hadda maxay qaban karaan laakiin saaxiibkan waxaan isku raacsannahay sheekh axmed in ay qaadanayso process dheer laakiin hadda waxa la joogo hadda waa sax s y l saddex iyo tobanka dhalinyaro calooshoodaas tahsiis ku ahayd laakiin maanta dhalinyarada joogta wax waa barteen waa sax ayagoo wax bartay yaa qof walba calooshii u buuxdaa that's why marka waxaa keenaysa waxay tahay haddii kuwaasoo kale aan noqono saaxiibkeena hadda aan kusoo dhawaanay ay tahay process inay qaadato waa sax dhalinyarada boqol kiiba toddobaatan shan waa ayagii meel walba waxa jooga waa ayagii kuwa wax barta waa sidii laakiin maxaa noo laga baahan yahay waa madsanta maxaa xalka marka ma qaban karaan aan xalka usoo noqono maxaa adiga xal u arag maxaa adiga xal u aragtaa si dhalinyarada ay door uga qaataan hawshaha aniga xal waxaan u arkaa dhalinyarada inay noqdaan kuwo midooba ka baxa qoqobka daadsan ku bilaabay because waxaa imaanaysa dhalinta markii ayaga ay ogaadaan awoodda ay leeyihiin capacityga ay leeyihin markuu qofku ogaado wax qaban karaa laakiin hadduusan ogeyn inuusan waxba lahayn waa dameer malab saaran oo kaleeto taas waa waxaan saas u leeyahay waxay tahay qofkan hadduusan ogeyn inuu awood leeyahay wax ma qaban karo laakiin hadduu iska dhadhici horta inuu wax qaban karo usoo dhaqaaqo waddankana waa la xasilin karaa talada wadankana way qaban karaan laakiin intii qof walba uu ku jiro hebela wax qabanayo oo ninba uu ku hadleeyo waxay noqonaysaa inuusan waxba qofkii qaban laakiin waxay noqonaysaa broses in ah xalna ku imaan karaa war maxaan qaban karnaa in loo soo jeesta keliya waa mahadsan tahay haye axmed weli maxaa adiga xal ku aragtaa saaxiibkay maxamed deeq waxaa horta caqabado badan uu sheegayaa haddana ma yaqaano xilliga caqabadaas ay dhammaan doonaan sida la ogyahay nolosha la socoto caqabado waa jirayaan dalada soomaaliya caqabadaha wakti laleeyahay waa ka bixi doonaan ma jirto sidaa daraaddeed waa maanta maalinka caqabadaha laga bixi lahaa mayna muuqataa in laga baxayo dalada somaliland keliya waxaa waye xalka la rabo waa in ayagu wadanka u istaagaan ayaga wadanka mas-uul ka saaran yahay waxa wadanka ka khariban yahay oo burburka dhibaatada haysatan waa ayaga waanaan rajeynaya inay doorkaas qaataan insha allah oo wadanka dadkii u bixi lahaa u kacay ayaga noqdaan aadaa u mahadsan tihiin maxamed deeq iyo axmed weli
aada umaadsantahay
inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qaybgelaya maxamed deeq axmed jimcaale iyo axmed weli abuukar oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho intaan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington xuska siddeed iyo tobanka may ee sanad walba loo dabaaldego maalintii ay somalilan sheegtay in ay gaar isaga taagtay soomaaliya oo inta badan lagu xusi jiray dabaaldegyo iyo xaflado ayaa sanadkan la go-aamiyey in la joojiyey xafladahaasi wasiirka warfaafinta ee somalilan cusmaan cabdulaahi saxardiid oo u waramayey v o a ayaa wuxuu u sheegay in sanadkan qarashkii geli lahaa xafladahaasi lagu samaynayo mashaariic wax loogu tarayo waxna loogu qabanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen kuwaasoo isugu jira beero qodid ceelal seerayaal iyo caawimo kale wasiirka u waramayay wariyahena v o a barkad maxamuud kaariye ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa qorshahan la bedelay sidii loo dabaaldegiloo dabaaldegi jiray jamhuuriyadda somalilan doorkan waa ka yar duwantee abaaro baahsan ayaa qaranka jamhuuriyadda somalilan bariga galbeedba ka dhacay iyo inta udhaxaysaba waqooyi ilaa hawd dad fara badan ayaa ku barakacay oo maxaan ku dhahda xoolahooda ay ka dhamaadeen madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamuud silaanyo wuxuu go-aamiyey sanadkan in wax alla wixii dambaaldeg la samayn jiray kharashkii ku bixi jiray iyo wax ka badanba lagu bedelo soo kabashada abaaraha toban kun ilaa laba iyo toban kun oo qoys ayaa la xoolayn doonaa waxaa la samayn doonaa daamiska wadanka biyaha cararaya oo dhan daamiska waa la qaban doonaa waxaa la samayn doonaa riigag inta la keeno ceelasha dhaadheer ee hawdka iyo dhulkaas oo dhan in ceelal badan laga qodo ayaa maxaan ku dhahda qorshuhu yahay ilaa shan iyo soddon kun oo beerood ayuu qorshuhu yahay in maxaan ku dhahda dib loo beero oo maxaan ku dhahda la sameeyo labiiyo toban seero waaweynah oo banaanada dalka ah ayaa oo xooluhu haddii abaar dambe dhacdo ay ku baxsadaan ayaa maxaan ku dhahda qorshuhu yahay inuu yahay mashruuca waxaa ku baxaysa loogu talagalay oo gundhigeedu uu yahay lacag toban milyan oo dollar ah lacag toban milyan oo dollaraba ku baxaysa baa tidhi miisaaniyadda intaa leeg halkii ka imanaysa waxay ka imanaysaa lix milyan iyo badh ummadda jamhuuriyadda somalilan dibad iyo gudo ayaa loogu talagalay inay maxaan ku dhahda ay ku bixiyaan baac mushtarkaaka qaybta ugu weyn qaadanaya maxaan ku dhahda ardayda ugu jeebka yar ayaa ka qayb qaadanaysa kun maxaan ku dhahda arday oo mutadawiciina oo volunteers oo calaamadasita ayaa qaranka oo dhan aanu ku baahinaynaa bisha maxaan ku dhaha sideed iyo tobanka maalintaas ummadda jamhuuriyadda somalilan waxaanu u sheegaynaa haddii gurigaaga dhallinyaradaas timaado ama meheradaada waxaad ogaataa inay yihiin mutadawiciintii mashruuca soo kabashada abaaraha jamhuuriyadda somalilan shan boqol magaalada hargeysa ayay ka qayb qaadanayaan shanta boqol ee kalena gobolada ayaa ka qayb qaadanayaan waxa weeye saddexda lixdaa milyan iyo badhkaa ummadda laga ururinaya saddex milyan iyo badhna waxaa laga waxaa laba d b w laba milyan bay bixisay milyan iyo badhna waxaa bixinaya imaaraadka carabta hawsha intaa leegaad sheegteen muddoay u baahantay waqti bay qaadanaysaa muddo intee leeg baa u qoontaysa waxaan u qaabinay muddo bil iyo badh ah siddeed iyo tobanka may bay ka bilaabmaysaa ilaa juun lix iyo labaatankeeda juun iyo lix iyo labaatankeeda waa maalin taariikhiya waa maalintii calanka jamhuuriyadda somalilan la taagay maalintaas ayaa lasoo gabagabaynayaa waxaanu filaynaa tobankaa milyan lacag ka badan inay soo xirooto lacag iyaga imaaraadka laga ururinayo iyo kuwa gadar laga ururinayo iyo kuwa london laga ururinayo iyudu ururinayso iyo kuwa adduunka kale ururinaya abaaraha ku saabsan in lacagtaas qaybtayadana aan maxaan ku dhahda ay noo soo gudbi doonto dabadeedna ummadda jamhuuriyadda somalilan ay noqon doonto qorshahaasuu noqon doono qorsho haddii ilaahay abaar dambe inagu keeno aynaan arag dad maxaan ku dhahdaa dhibaatooba xoolo baxa iyo maxaan ku dhahdaa dad dhimasho ama dhibaato badan ay ku dhacdo lacagtaas markay soo xarooto ee gacanta ku dhigtaan saa qorshaha sheegtay muddada bil iyo badh gudaheeda maxaa xiga waxaa xiga qorshihii hadday tahay dhaamis xidhis hadday tahay ceelal la qodayo hadday tahay beerihii oo maxaan ku rahda la shinaynayo hadday tahay maxaan ku rahda dhirtii oo la beerayo oo iminkaba ilaa boqol kun oo geed siddeetan gud oo geed ilaa boqol kun oo good baa iminkaba la bilaabay waxa weeye dalkan wuxuu ku tala jiraya oo qorshihiisu noqonaya inaanay abaarahan ka noqon noloshooda ay ka mid noqoto sidii abaaraha loogaga bixi lahaa ee uu noqdo qaran isku tashada oo aanay wax allo waxa keena abaaraha sidii dhuxulaha looga bixi lahaa maxaan ku dhaha dhirta la jarayo qorshooyin dhan oo abaaraha dabargoynaya sidii dhibaatadooda u dhici lahayd ayay dowladdan iyo maxaan ku dhaha ummadda jamhuuriyadda somalilan dhammaantood wacyigelin xoogaan u sameynaynaa wacyigelintaa waxaa ka mid a inaan dhir la jarin guddida madaxweynuhu magacaabay ee aad ku jirtaa waa guddida kasoo kabashada abaaraha waxaa loo magacaabay dabaaldegista iyo tobankima in lagu bedelo hor- een, arrintan iyo wax ka qabashadan abaaraha guddi horaa jirtoo abaaraha iyaguna ahaa in badan dhaqaale dal iyo gudaba ururiyey dadka qaar baa isweydiinayaa si dahafurnaantii transparencyga u jiro xisaab celinta dhaqaalaha intaa leg horan loo ururiya iminkan la ururinaya halkii ku dambeynaysa waxay ku dambeynaysaa aad buu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo guddidii hore ee taakuleynta abaaraha ugu mahadnaqaya guddi waxay ahaayeen culummo iyo baaci mushtar u badan iyo dhinaca dowladda ah guddidaas toddobiyo tobankeeda iyo siddeed iyo tobankeeda waxay keenayaan maxaan ku dhahdaa xisaab xidh ah wixii ay lacag soo galay iyo sidii loo qeybiyey oo tafatiran ayay guddidaasu keenaysaa lacagtaas waa lacag maxamed aadan sheekh maxamed aadan wuxuu yidhi waa lacag agoon oo kale La- guddida cusub ee madaxweynuhu sameeyey sidaa guddidaa hore lacagtaa lacag agoon ugu sheegaysay ayay tanna u qabtaa saddexa ka- saddex bay ku baxayaan saxiix buu ku baxayaa waxaa guddidaa laga saarayo oo ay noqoto taakulaynun waxaanan ummadda jamhuuriyadda somalilan aan u sheegaynaa lacagtii hore baxdan in sida taa loo soo bandhigi doono iyo waxay ku baxday ta dambena sida loo ilaalinaya wax weeye waa sidii tii hore hana ogaado qof kastoo jamhuuriyadda somalilan shilin kasta uu bixiya inay gaadhayaan walaalahood
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee somalilan cusmaan cabdulaahi saxardiid waxa uu waramayey waryaheena v o a ee magaalada hargeysa barqad maxamuud kaariye
waan kugaa jacayl bay haleeloy haye halista beerkiyo halbuu lahayu harsade waan kugaa jacayl bay haleeloy haye halista beerkiyo halbuu lahayu harsade harsade uu hirte aygaho hadalkaagi waaye halkeen ka hela hadalkaagi waaye halkeen ka hela kama harino halkaad ku sugantaan haybiye hadiyo jeer halkaad maraysaan hiigsade kama harino halkaad ku sugantaan haybiye hadiyo jeer halkaad maraysaan hiigsade hiigsade uu habte aygaho
codkaasi hallaasiga ee farxiyo fiska idaacaddeenna galabnimo ayay gebagaba u tahay ibraahim xasan daandura iyo anigoo ah saare cabdi axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno caawo inta ku horraysa nabadgelyo
hadalkaagi